الحمd لله رب العاaلمين والعاaقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بhdيه إلى يوم الدين qال رحمه الله تعالى bab baabu صلاaة العيiدين labada ciidood salaada la tukado baabkii ka waramayo weeye alciid waa maakuudu min alcawd waxaa laga soo qaatay alcawd waa bimacnaa alrujuuc lianna alciida yacuudu wayatakarar fi kuli caamin mara lanna ciiddu waa soo noqotaa oo sanadkiiba ciid kasta hal mar ayay dadka muslimiintaa soo marta ciidduna waa waa sharc ilaahay baana subxaanaه watacaala sharciyeynta xaqu leh kama qaala rabbuna am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini ma lam yaأdan bihi اllah oo ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaanu jidayn amaanu sharciyeyn dadku ma sharciyeysan karaan xataa rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim ayaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu tiiriyo ama uu ka sheego waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala odrhan iyadoo taasi ay tahay midaan dhac ahaynoo rasuulku macsuumtaa uu ka yahay ayaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala goodi adag ugu goodiyey wlow تqwل عlayna bعض اأqاawيل laأkhadna minhu bاlyamiin ثuma laqaطcna minhu اlwatiin qofka markaa sharciyeeya waxaan ilaahay subxaanaه wa taعaalى aanu sharciyeyn camalkiisaas waa marduud عalayh wman أxdaثa fي amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd alcilmiguna waxay tilmaameen sida ibn rajab oo kale fi sharxi الbخaarي ciiddu inay tahay xukmu sharci wayutalaqى min qibali shaarici faqad inay tahay xukum sharci ah oo shaarica xaggiisa uun laga sugaayo ee aan la iska jidaysan karin walihada baa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu yihi likuli qowmi ciid wahada wahada ciiduna yani ahl اlislaam walo weliba ciid bay leedahay tanna waa ciideeni haddaynu nahay muslimiinta hada alxadiid wuxuu faa'iideynayaa muslimiintu inay leeyihiin ciido go-an oo cayiman oo shareecadu ay cayintay iyo ciiddu inay tahay min acdami ma tatamayazu bihi اlummatu can gayriha waxyaabaha ummaddu ay ummadaha kale kaga soo canto ee shacaa'irtaa kuwa u waaweyn inay ciiddu ay ka mid tahay oo aanay muslimiinta u banaanayn an yatashabahuu bigayrihim fii acyaadihim inay waafaqaan ama ay u ekaadaan cid aan iyaga ahayn oo ciidahooda ay ku waafaqaan marka islaamku ma ogola ciid diiniya oo aan daliilahayn sida ciid alixtifaal bilmawlid ciid alixtifaal bilisra walmicraaj ciidu alixtifaal bdikra gazwati badri aw gayriha wakadalika waxaa lagu tilmaamo alacyaad alwaطaniya ee dadku ay samaysteen oo qalada fiiha almuslimuuna alkufaar oo muslimiintu ay kaga daydeen kuwa gaalada ah hadi kulaha laa yuqiruha اlislaam walihada baa rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim markuu yimi reer madiine oo le laba maalmood oo ciidu ah oo ciyaaraan waxa uu ku uhi qad abdalakum allahu bikhayrin minhuma alfitri waaladxaa ilaahay wuxuu idinku bedelay labadan laba ka khayr badan ciid alfitri wa ciid aladxaa taasina waxay tusinaysaa ana alislaama badela jamiica alacyaad alati kanat fi ljaahiliya biciid alfitri wa ciid aladxaa ciidihii jiray fi ljaahiliya oo dhan waxaa islaamku uu ku bedelay ciid ulfitr iyo ciid uladxaa ciidahani markaa waxay leeyihin labada ciidood munaasaba mid waliba waxay dhacdaa bacda rukni min arkaani alislaam waciid اlfitr waa bacda adaaءi soomi shahri ramadaan waa bisha ramadaan soomkeeda marka la guto kadib litukmilu اlcidda walitukabiru اllaha calى ma hadaakum ta kalena waa bacda اlxaj والxaj carafa الrukn اأcظam min arkaan الxaj marka la guto oo ah wquufu carafa ayaa ciid اlaضxaana ay dhacdaa fi اlyowm الcaashir min shahri di lxija maalinta tobnaad ee kamida bisha dilxija marka min janib waa suruur wa faraxu bihadihi الcibaadة wa shukru lilahi tabaaraka wataعalى عalayha waxay xambaarsan tahay ciiddaasi farxad lagu farxaayo cibaadada weyne la gutay iyo mahadnaq ilaahay subxaana watacaala looga mahadnaqaayo wuxuu yihi sheekhu hiya ay salaatu lciid rakcataani waa laba ragcadood waana sida axaadiidu ay tusisay in rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uu tukaday salaatu alciidi rakcataan cmar بn khaطaabna waa ka yihi wsalaة الfiطr rakcataani wsalaة اأضxى rakcataan tamaam غayru qasri calى lisani muxamedi slى اllahu عalayh waslm wakadalika axaadiida ku jirta fi صaxiixayn ana nabiya salىa rakcatain lam yusali qablahma wala bacdahma inuu tukaday laba ragcadood oo hortoodna aanu tukan dabadoodna aanu tukan waana maxalu iجmac inay salaaة اlciid tahay rakcataan haddii markaa qofka salaat lciid maca alimaam ay dhaafto ayaa fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu tukanayaa arbaca rakcaat oo alxaquuha bisalaati اljumuca waxay haleeshiyeen salaada jumca oo haddii qofka salaada imaamku ay dhaafto afar ragcadood uu tukanayo saxaabada qaarkoodna waa laga soo wariyey qowlkaa wain lam yasixa canhum yaanu ka ansixin be wاladي صaxa can الصaxaaba ka anas bn malik radi allahu canhu anahu yusalii rakcatayn kama yusalii maca alimaam haddii salaadii imaamku ay dhaafto yowma alciid anas bnu malik wuxuu hi wuxuu tukanayaa laba ragcadood oo u tukanayo siduu u tukado marka imaamka uu la tukanayo marka mar walba sida raajixa waa rakcataan sawaء salaaha maca alimaam aw salaaha munfarida ama imaamka ha la tukado ama kelidii ha tukadee waxaa markaa ragcataankaasi ay kaga duwan yihiin salaadaha kale waxay leedahay salaat lciid takbiiraat zawaa'ida takbiiro dheeraad ah ayaa labada ragcadoodba ay leeyihiin takbiiradaha dheeraadka ahina waa sunne sida saxiixa ah oo haddii qofka ay dhaafaan salaadiisu waxba u noqon mayso bal hadduu camdan uga tago salaadiisu waxba u noqon mayso xagga ijzaaga iyo sixada laakiin laa shaka xagga ajarka iyo isaabada ama abaalmarinta inay waxu noqonayso takbiiradaha markaa ay salaadaha kalala dheer tahay waa imisa wuxuu yihi mualifku fi lula ragcadda hore sabcu takbiiraatin baa ku jira toddoba takbiirood oo qabla alqiraa'a qur-aanka intaanu akriin uu takbiiranayo marka waa gayru takbiirati lixraam waa toddoba aanay takbiiratu lixraam ku jirin waa takbiiradaha dheeraadka ah wa fi thaaniyati ragcadda labaadna khamsun waa shan takbiiradood wakadalika sidaasoo kale ah yacni qabla alqiraa'a intaanu qur-aanka akriyin uu la imanayo oo aanay ku jirin markaa takbiirat lintiqaal inay salaadani labiyo toban takbiiradood oo dheeraada ay leedahay sabcun fi lula wa khamsun fi اthaaniya waa sida uu tusiyey xadiidu cabdillaahi bni camr bn اlcaas aladii rawaahu abu dawuud wagayruh qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam atakbiru fi اlfiطri sabcun fi اlula wa khamsun fi اlaakhira والقراءة بعdهma kilتayهima xadيiثka waxaa تصحيixiyey أmة qd fqad صحaxa hada الxadيiث الإmاam أحmed رaحimه اللh وعalي بن الmadيnي والbخarي وغayrhm min الmتaأkhiriin kaاxaفiظ بن xaجر وqبلh xاaفظ المغرب بن cabdالbr رaحimh الlh oo kitaabkiisa الاstidkاar wuxuu ku yihi iبn cabdilbr ru'ya can النabiyi slى الlه عalيه وasلم min طرq kaثيiraة xisاn وkadalika صaxaxahu alcalaamaة الأlbاnي wlilxadiiث shawaahid minha xadiiث abi hurayra cinda أحmed walahu shawaahid mawquufa cala صaxaaba aahaar badan oo saxaabada laga soo wariyeyna way u markhaati furtay saxaabada laga soo wariyey inay leedahay salaatu lciid labiyo toban takbiiradood toddoba ku jira ragcadda hore iyo shanta dambe ku jira waxaa ka mid ah cabdillahi ibnu cabaas ibnu abi shayb iyo ibnulmundir baa atarkiisa wariyey biisnaadin صaxiix wa minhum abu saciidin اlkhudri وأثrhu في مصنف بن أbي شhيبة ومنهم iبن عمر وأثrhu في موطأ مالك بإسناaد حسن وبهذه الشhواaهد يصح xadيiث عبداللh بن cمر بن الcاaص شhواaهdaas ayaana xadيiث عبداللh بن cمر بن الcاaص uu ku أنصحay hase haatee waxaa saxaabada ka soo arooray qaabab ka duwan sidaa inay u takbiirteen fii salaati alciid waxaa saxaabada ka sugnaatay arbacan arbacan afar ku jira ragcadda hore iyo afar ku jira ragcadda dambe ibnu mascuud bay ka sugnaatay rawaahu abaraani fi lmucjam alkabiir wa bnu lmundir wاlbayhaqi saxaabada qaarkood waxaa ka sugnaatay tiscan manaa sagaal takbiiradood manaa tiscan tiscan tiscan fi lula wa tiscan fi اthaaniya sagaal ragcadda hore iyo sagaal ragcadda dambea iyo tiscan oo ah khamsun fi اlula wa arbacun fi اthaaniya iyaduna way ka sugnaatay kala qaadid sagaala sagaal ragcadda hore iyo sagaal ragcadda dambea iyo isu geyn sagaal shan ragcadda hore ah iyo afar ragcadda hore ah labada wejiba waa sugayin saxaabada qaarkood waxaa ka sugnaatay sabcan manaa sabca takbiiraat fi اlula wa sabcun fi اthaaniya aahaartaasi iyadoo saxiixa waxay ku taalaa musanafaadka musanaf ibn abi shayba iyo muصنف cabdالرaزاq iبn hmam الصنcاni وkadalika rawaaha imam malik fي muwaطئihi ونqlha الshaafiعiy fي kitaabi الأm وkadalika alfiryabi raximh الlah fي kitaabihi أحkam الciideyn وبn الmndir fي اlأwsط imaamu أحmedna wuxuu si cad u sheegay صifo kastoo saxaabada ka soo aroortay in loo takbiiran karo afar afar shan iyo afar sagaal iyo sagaal toddoba iyo toddoba nacam min gayri karaaha wain kaana alafdal cindahu sabcan fi lula sabcun fi اlula wa khamsun fi اthaaniya wain kaana alafdal cindahu sabcan fi اlula wa khamsan fi اthaaniya way banaantay ui wajiyada saxaabada ka soo aroorona in loo takbiirto laakiin sida afdalkaa un baa toddoba ragcadda hore ah iyo shan ragcadda dambe ah warajaxa hada alqowl ibnu cabdilbar wajacalahu min alikhtilaafi اlmubaax kaanwaaci اlaadaani waاtashahudaat waxaanu ka dhigay ikhtilaafu tanawuca sida aadaanka siyakiisa kala duwan oo kale mid walba lagu eedaami karo iyo siyaqu waxa weeyaan atashahud kitaabkiisa alistidkaar juska labaad safxada saddex boqol toddobiyo sagaashan wakadalika ibnu rajab kitaabka waxa weeyaan fatxu lbaariga la idhaahdo saxiixu lbukhaariga uu ku sharaxo marka waxa la idhaha toddoba ragcadda hora iyo shan ragcadda dambaaba afdala laakiin si kastoo saxaabada uga soo aroortay waa loo takbiiran karaa tiscun fi lula wa tiscun fi اthaniya sabcun fi lula wa sabcun fi اthaniya khamsun fi lula wa arbacun fi اthaniya arbacatun fi lula wa arbacatun fi اthaniya wejiyadaas oo dhamiba waa waa jaa-iz nacam hal yarfacu alyadayni maca atakbiiri zawaid gacmaha kor ma u qaadaya marka uu la imanayo takbiirahan zaa'idka ama dheeraadka ah cumar ibn khaaab ayaa laga soo wariyey rafcu lyadayn fi takbiiraati zawaid bayhaqi baa wariyey fi sunan اkubraa lakin acallahu biاlinqiطaac wuxuu ku cileeyey inuu yahay aharka cumar mid munqaطica sanadkiisu aan mutasil ahayn warawaahu ibn mundir mawsuula lakinahu min طariiqi cabdillahi bn lahiica huwa ضaciif ibn mundirna waa weriye aarkaa cumar iyadoo sanadkiisu xidhiidhsan yihi lakin cabdillahi ibn lahiica ayaa ku jira falaharu daciif falaa yufraxu bihi marka aharkaasi waa daciif lahu isnaadaan isnaad munqaطic isnaad fihi cabdillahi bn lahiica aimada qaarkood sida ibn mundir oo kale waxa ay xujaysteen qaacida caama fi الsalaa ibn mundir wuxuu leeyahay aلsunaة dalat calى ana jamiica اtakbiiri xaala اlqiyaami fi الsalaaة yushracu fiihi rafcu اlyadayn fayuqaasu عalayhi kulu takbiiri xaala اlqiyaami kaalciideyni wاljanaa'iz manaa sunadu waay tusisay waxay tusisay buu yihi waa sunada rasuulka alayh الsalaatu wasalaam takbiir kasta oo lala imanayo taagnin lagula imanayo qofku isagoo taagan uu takbiiranayo salaada dhexdeeda in la sharceeyo rafcu اlyadayn oo bimacnaa lagama soo warinba rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inaanu gacmaha kor u qaadin takbiir uu la yimi fii xaali اlqiyaami fi الsalaa markaa taa asal ama qaacida ayuu ka dhigayba ibn lmundira in kulu takbiiri fi xaali اlqiyaami fi الsalaa yurfacu fiihi alyada takbiir kasta oo lala yimaa lala imanayo marka salaada dhexeeda la taagan yahay yani in gacmaha kor loo qaadayo oo kuwa soo arooray ee ku cad kuwa kalena la ilxaaqinayo walihada takbiir اlciideyni wاljanaa-is kor baa loo qaadaya buu leeyi أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر أنه رفع يديه في صلاة الجنازة عبد الله بن عمرna waxaa ka sugنaatay in صلاaة الجناaزة تكبيiraaتkeeda زاaئدka oo gacmaha kor u qaadi jiray ولهذا bا العلامة الألباني في تmاm الminة markuu tilmaamay أثرka عبد اللahi بن عمر ee ku أنصحay في رفع اليدين في صلاaة الجناaزة ayaa wuxuu sheegay in qofkii markaa salaatulciid haleeshiiye laftiisana maanaa inaan isna aan lagu inkir ahayn nacam marka ma hayno xadiid صaxiixa oo si gaara inoo tusinaya rafcu اlyadayn maca takbiiri fi salaati اlciideyn laakiin arrimaha culimadu ay sheegeen ictibaarkeeday leedahay calى laql ugu yaraan man rafaca yadayhi maca atakbiiri fi salaati اlciid laa nunkiru calayh nacam haadihi takbiiraat ee zaa'idka ahi ma jira dikri mucayan oo loo dhaxaysiinaya lam yasix can الnabiyi dikru mucayan fi sukuutihi bayna hadihi takbiiraat kama ansixin rasuulka dikri gaara uu odhan jiray aamuska yara udhaxeeya takbiiraadkaas laakiin qaala cabdullaahi bnu mascuud bayna kuli takbiiratayni xamdu lilaahi caza wajala wa hanaaءu calى allah rawaahu albayhaqi biisnaadi xasan wakadalika rawaahu ismaaciil alqaadi fi kitaabihi fadlu الصalaaةi calى الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam waqad صaxaxahu alalbaniyu fi lirwa xadiidka raqamkiisu yahay lix boqol iyo labiyo afartan wuxuu yihi cabdillaahi bn mascuud laba takbiiradood oo kasta waxaa loo dhexaysiinaya xamdu lilah caza wajala wa hanaaء calى allah mahadnaq ilaahay loo mahadnaqaayo oo la amaanayo iyo ku celcelin amaanta lagu celcelinaayo nacam takbiiraha markaa ay salaat lciid salaadaha kale ay dheer tahay salaat listisqaana kala mid maya mise kala mid maaha insha allah way noo iman doontaaye intaasaynu axkaamteeda kusoo aruurineyna wayaktubu wuu khudbadaynayaa buu ihi sheekhu bacdaha ay bacda salaati اlciid salaada dabadeed buu khudbadaynaya waana sida uu tusiyey xadiiثu abi saciidi اlkhudri aladii rawahu الbukhaarي wa muslim in rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam salaada uu ku bilaabi jiray khudbadu ay ahayd mid ka dambeysa salaada inay xaaladdu sida ahayd buu timaam tilmaamay ilaa marwan ibn اlxakam uu la soo dariyey ama uu bilaabay in la horeysiiyo khudbadda oo salaada la dambaysiiyo hadi khilaafu suna waqad ankara calayhi abu saciidi اlkhudri kama fi صaxiix اbukhaarي waana ku inkiray صaxaabiga abu saciid alkhudri radia allahu canh khudbadda markaa khubatu alciid ma laba mise waa khudbad qura axaadiida صaxiixa waxay tilmaanto khudbad qura dikru اlkhuطbatayni fi lciidna jaa fi sunan ibni maaja had iyo jeer alana waxaad qaacido u haysataa ibnu maaja wuxuu werintiisa aimada kale kala keliyoobo iska hubso man farada bihi ibnu maaja man farada ibnu maaja biriwaayatihi can baqiyati alaima nacam fakun calى intibaahin minhu fakun calى xadarin minhu ilaa aimada qaarkood ay yidhaahdeen sida mizi oo kale kulu xadiiثi watafarada bihi ibnu maaja can baqiyati اaimati fahuwa daciif qaacidaba ay ka dhigeen lakin laysa calى iطlaaqiha lakin gaalibkaa sidaas xadiid kasta uu kala keliyooba ibnu maaja aimada kale oo kelidii uu wariyo waa daciif bay yihahdeen lakin waa sida haalibka ah waana akharu kutub aلsunani daciifa wa mawduucan sunanta afarta ah waa ka ugu daciif badan sunan ibnu maaja bal axaadiis mawduuca ayaa ku jirta sunanu ibni maaja marka laba khudbadood inay tahay axaadiisa aimada kale ay wariyeen o dhan ima sheegin khudba ayun bay tilmaantay lakin ibnu maaja ayaa wuxuu wariyey in khudbatayni rasuulku uu khudbadeeyey fi lciid lakin wa min riwaayati ismaaciil ibni muslim qaala akbaranaa abu zubayr can jaabir ismaaciil ibnu muslim almakina waa daciifu jidda aada buu daciif u yahay waxaa kaloo albazaar wariyey min xadiidi sacd fi dikri khubatayn lakin fi isnaadihi daciifaani ضacfa shadيida waxaa sanadkiisa ku jira laba nin oo dacfigooda uu daran yahay xadiiثu sacd aladi rawahu اlbazaar wa rawahu الshaaficiyu fi اlأm wa cabd الrazaq fi اlmusanaf can cubayd اllahi ibn cutba ibn mascuud mursala ولhada ba wuxuu yihi alimam الnawwi raximah الlahu taعalى fi اkhulaaصة juska labaad saxada sideed boqol iyo sideed iyo soddon lam yahbut fii takriiri اlkhubati shay-un xadiid in khudbadda lagu celcelinayo inta la khudbadeeyo la fadhiisanayo haddana la khudbadaynayo sheegayaa ma ansixin waayo fuqahadu xaggee ka keenay khudbatayn unbay sheegaane wاlmuctamadu fiihi alqiyaasu calى اljumuca buui waxaa loo cuskaday khudbateynka ciidda loo sheegayna waa in jumcaha looga qiyaas qaatay nacam qaalo khudbadda markaa fuqahada badankooda waxay yidhaahdaan tustaftaxu khubatu اlciidi bاtakbiir wa khubatu alistisqaa'i biاlistikfaar yaana kutubta fiqiga badankeeda saasaa ku qoran khudbadda ciidda in takbiir lagu bilaabayo ta istisqaagana in lagu bilaabayo istikfaar akaru fuqahaa saasay sheegen lakin ibn lqayim raximah اllah fi zaad اlmicaad waxa uu ku sheegay ana hada lam yahbut fi sunati الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam albata bal jaءa fi الsuna khilaafu dalik sunada kumay sugnaan in takbiir lagu bilaabo khudbadda ciid khudbadda istisqaagana istikfaar bal khilaafu dalika baa sunada ku sugan oo ah ana nabiya alayhi الsalaatu wasalaam kana yastaftixu khuطabahu bixamdi اllahi wahanaayi calayh inuu rasuulku khudbadihiisa ku bilaabi jiray bixamd illah yana min gayri istinaa iyadoo khudbadihiisa aan la kala reebreebin wakadalika ayaa uu sheegay sheikhu islaam ibnu taymiya raximah llah majmuuc اfataawa mujaladka labiyo labaatanaad halka axkaam ciid uu kaga waramayo fahraskaad ka heli doonto inaanay suno ahayn in khudbat lciid lagu bilaabo takbiir khudbat istisqaana lagu bilaabo istikfaar ee sunuhu yahay mar walba istiftaaxu alkhuطa bixamdi اllahi tabaaraka watacala wahanaayi calayh sawaء kaanat khubata jumuca aw khubata ciid aw khubata istisqaain aw gayra dalika wayustaxabu waxaa la suneeyey atajamul inuu isu qurxiyo ciideynka tajamulku markaa wuxuu shamlisanaya alikhtisaal inuu maydho waqad habata can الصaxaaba gusl اciideyn alikhtisaalu lilciideyn ka cabd llaahi bni cumar wa kadalika cali bn abi طaalib radi allahu canh waxaa kaloo tajamulku shamlisanaya ama u koobsanaya lubsu axsan اhiyaab dharka u wanaagsan qofku inuu xidho whadi kanat min caadati الصaxaaba fi cahdi الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam taasina waxay caadada صaxaabada waktigii rasuulka inay caadadu sidaa ahaydna waxaa u daliila xadiidka bukhaariyo muslim baa weriya min xadiidi cabd لlahi bni cumar qaala akhada cumaru jubaة min istabraqi tubaacu fi الsuuq faakadaha faأtaa rasuul اllahi faqaala ya rasuul اllahi ibtac haadihi تجmل بها للعيid والوفود فقال له رسول الله إنما hذه لباس maن lا khلق لah عن cمر بن خطاaب jubad اstbrq ka samaysan waa nooع xariirta ka mid e oo suuqa lagu iibinaayo ayuu rasuulka yihi rasuulka ila iibso aada isku qurxisid maalmaha ciidda iyo maalmaha wfdiga aad la kulmayso rasuulku ma oran ciidda laysuma qurxiyo iyo wfdiga qara cmar عalى ذalik in maalinta ciidda tajamul la sameeyo iyo maalinta wafdiga lala kulmaayo cumar rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waa ku waafaqay laakiin in wax xaaraana la isku qurxiyo inaanay banaanayn unbuu sheegay wuxu uhi inama hadi libaasu man laa khalaaqa lahu midaan akhiraan waxba ku lahayn dharkii weeyaan tahay maanaa kufaartaa xidha aladiina laysa lahum fi اlaakhirati nasiib ta kale soo bandhigista cumar arrintaa uu soo bandhigay waxay tusinaysaa ana hada kana min caadatihim sia ibnu rajab uu leeyahay fi fatxi ilbaari markuu xadiidkan sharaxayo inay caadadooda ka mid ahayd saxaabada fii cahdi nabiy alayhi الsalaatu wasalaam atajamulu lilciid wاlwafd walihada sheekh albanina wuxuu tasxiixiyey fi صaxiixa kun laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatan xadiiثa cabd لlahi bni cabaas ana nabiya alayhi الsalaatu wasalaam kana yalbasu ywma اlciidi burdaة xamraa in rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam maalinta ciidda uu xidhan jiray yanaa burda xamraa oo aanu maalmaha kale xidhan jirin wa qaala naafic ana bna cumar kaana yalbasu fi lciideyni axsana hiyaabi rawaahu lbayhaqi naaficina wuxuu leeyahy cabdillaahi bnu cumar labada ciidood wuxuu xidhan jiray dharkiisa u wanaagsan ayuu xidhan jiray nacam wاlkhuruuju ay wayustaxabu waxaa saas oo kale tajamulka soo gelaya atayub in udug la ismariyo watasawuq lana cadaydo qaala wاlkhuruuju baa la suneeyaa bixitaanka loo baxo ilaa khaariji اlbaled manaa beledka meel ka baxsan manaa banaan unbu ujeedaa ila musala meel banaan in loo baxo ama beledka ha ku dhex taallo ama dibadda ha uga baxsanaatabe wasalaatu lciid fi lmusala hiya sunna sida uu leeyay cabdillahi bni cumar kana nabiyu yaqdu ila lmusala rasuulku alayhi salaatu wasalaam ciidda waxa uu ku kalihi jiray musalaha masaajid kuma tukan jirin faqad taraka nabiyu alayhi الsalaatu wasalaam masjidahu aladi asalaatu fiihi afضal min alfi salaati fima siwaahu min almasaajid ila masjid اxaraam masaajidkiisii rasuulu kuma tukan salaat اlciid rasuulku aleyh afضal الsalaati wtasliim masaajidkiisa oo salaada lagu tukada ay ka fadli badan tahay kun salaadood lagu tukado masaajida kale marka masjid alxaraam laga reebo salaatu ciid kuma tukane banaanka ayuu la baxay taasina waxay tusinaysaa sunuhu inuu yahay in salaatu lciid lagu tukado musalaha banaanka la tago oo sunuhu aanu ahay masaajidada in lagu tukado ila licudurin cudurdaar awgii mooyaane waana ka alifay sheikh اlalbani risaalo uu ugu magac daray salaat اlciid fi lmusala hiya sunna masaladan uu kaga hadlay oo axaadiis iyo aathaar wixii kusoo aroortay uu ku ururiyey asalkuna waxa weeyaan cadamu tacadud اmusalayaat inaanay banaanayn in musalayaat badan la sameeyo ila lxaaja inay baahi keento mooyaane ka tabaacudi aطraafi اlbaladi aw kahrat الnaas xaajadaas oo ah in beledka ama magaaladu ay ballaaran tahay oo dee darafyadu ay kala fog yihin oo meel aan la isugu iman karin sida magaaladeena xaalkeedu yihi iyo inay dadku farabateen oo musallo quri aanu qaadahayn marka haddii xaajo keenaysa tacadud ulmusallayaat aanay jirin asalku waxa weeyaan tawxiid almusalla in meel qura lagu wada tukado salaatu ciid kama kana alamru calaa cahdi nabiy calayh isalaatu wasalaam wmukhaalafatu ariiqi wayustaxabu waxaa kaloo la suneeya mukhaalafatu ariiqi wadada qofku inuu khilaafo oo bimacnaa yadhabu min ariiqin wayaأti min ariiq marka horena wado uu sii maro marka dambena mid kale uu soo maro waxaa tusinaya xadiidu jaabir kana nabiyu ida kana ywmu ciidi khalafa ariiq rawahu bukhaari fi صaxiixi waana isku khilaafeen ahlucilmigu ma hiy اxikma fi mukhaalafati ariiq maxay ujeedada rasuulku uu ka lahaa in wadadii markii hore uu sii maray midaanay uu soo maraayey aqwaal badan bay ahlucilmigu sheegeen fatxulbaariga ayaad ka helaysaa aqwaashaas ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu sidaa u yeelay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam si labada wadaba ay ugu markhaati furaan culimada qaarkood waxay yidhahdeen sidaa wuxuu yeelay liqadiya amniya oo shirqoolka markaa yuhuudda iyo cadowga ilaahay digtooni uu ka digtoon yahay buu sidaa u yeelay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen si uu la kulmo muslimiintii uu dariiqa hore kula kulmay kuwa aan ahayn oo iyagana waxa weeyaan ciidda ugu taaniyadeeyo almuhim aqwaasha ibnu xajar baa fatxulbaariga kusoo naqliyey xaasil waxaa ah oo inaga inagu aynu garanaynaa un rasuulku inuu sameey mukhaalafatu ariiq marka nukhaalifu ariiq itibaaca lisuna waqtidaan binabiy calayh isalaatu wasalaam sawaun carafna alxikmata aw lam nacrif inagoo sunada raacayno o rasuula ku dayanun baynu sidaa yeelayna ama xikmadda aynu garana ama yaynaan garanayn walaklu yustaxabu waxaa kaloo la suneeya alaklu in wax la cuno qabla alkhuruuj intaan la bixin oo aan musalaha loo bixin fi lfitri ay fi ciid alfitr duuna ladxa laakiin ciid ladxa iyada lama suneeyo wax la cuno salaada ka hor oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam kaana laa yakdu ywma alfitri xataa yaakula tamaraat sa anas bnu malik u wariyey ma kalihi jirin ciidulfitriga ilaa xabado timira uu sii cuno xikmadda maraa ku jirtaana waxay tahay soomkii si uu inuu dhammaaday oo maalintani maalin soom aanay ahayn baa nafta loo sheegaya timirtuna waxa ay leedahay khaasiyo gaar ah oo iimaankay shabahdaa xagga xalaawada xagga macaanka ta labaad waxa weeyaan waa waxaa ku jirta daaqa ama tamar badan oo qofka tamartii soomku uu ka saaray bay usoo celinaysa ta labaad waa sahlat lhadmi waa mid dheefshiidkeeduna uu fudud yahay oo culays caloosha aan ku keenahayn walihaada baa rasuulku calayh الsalaatu wasalaam timirta ugu afuri jiray fii ywmi اlciid wa kadalika fi ayaami ramadaan ciid uladxa rasuulku ilaa uu soo noqdo ma aanu afuri jirin iyadana waxaa saa loo yeelay liyakula min udxiyati si uu udxiyada wax uga cuno wax u horeeya ee uu cunaya u noqdo wax kamida neefka udxiyada aha ee uu qashay wa waktuhaa waktigeeduna ee waktu salaat اlciid waa bacda irtifaaci shams qoraxdu waa markay kor u kacdo qadra rumxin waran qadarkii in lagu qiyaaso waktigaasay ka bilaabmaysa ila azawaal ilaa laga gaadhayo waktiga qoraxdu ay suushee waktigii duhurku uu soo galo maa lam yadkul waktu duhr waktiga nahyiga marka laga baxo waktiga salaada laysu diiday marka laga baxo ayuu waktigeedu ka bilaabmaa waana siay jamaahiirtu ku tageen inaan waktiga nahyiga la tukan karin salaat lciid waana sida cabdillaahi bnu busrin uu sheegay anahu kharaja maca annaasi fii ywmi ciidi fitrin aw adxaa faankara ibطaaءa alimaami faqaala ina kuna qad faragna saacatna hadi wadalika xiina tasbiix ay xiina xallat الsubxa waktiga sunuhu uu banaan yihi waktigii nahyiga la dhaafo markaa markuu leeyahy mualifku bacda irtifaaci shamsi qadra rumxi waa fi ma yabdu lana waa qiyaasteena in waran qadarkii leeg waxaana sheekh bnu cuthaymiin uu yidhaahdaa anaa marka soo bixisteeda labaatan daqiiqa ay kasoo wareegaan thuluthu saaca markay labaatan daqiiqo soo jeedo qoraxda ay soo baxsanaato ayaa dhulka ay ka go'daa waran qadarkii in leeg haddii waktu markaa aلظuhr la gaadho waktigii salaada ciiddu wuu baxay lana tukan maayo ciddii cudurdaar ay ku dhaaftayna maalinta dambe waktigeedii ayay la sugayaan sida xadiiث abi cumayr ibn anas an m can cumuumati lah min alanصاar ku sugan aladi rawahu abu dawud waqad mara bina fi darsi axkaam اljumca walaa aadaana fiiha aadaan ma laha walaa iqaama iqaamana ma leh wa hada mujmacun calayh intaanay reer banu umaya bidcada aanay la iman aadaan iyo iqaamo toona may lahaan jirin salaatu alciid cabdullahi bn cabaas waa ka yihi wakadalika jaabir lam yakun yuadanu ywma alfitr walaa ywma aladxa nacam bigayri aadaani walaa iqaama xadiidu jaabir fi saxiixi muslim walaa shay iyo xataa wax kalena lama odhanahayn xataa salaatu jaamica la odhan maayo shaaficiyadu waxay dhahan waxaa la odhanayaa salaatu jaamica waxay dhahan qiyaasa calaa salaati lkusuuf waxaa looga qiyaas qaadanaya salaatu lkusuuf lakin hada qiyaasu gayru صaxiix لأnنه في مqاaبل السuنة التrkiية waayo qiyaaskaasi wuxuu ka soo horjeedaa sunada tarkiga ah wa taraka الnabiyu hada اlqowl soo ma rasuulku salaaة اlciid muu odhan dee asalaaةu jaamica waa ka tegay hadalkaa marka qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa mid sunadaa tarkiga ah kasoo horjeeda ma tarakahu الnabiy alayh الsalaatu wasalaam min alcibaadaat fatarkuhu suna sunadu fasunatu tarku wadada saxdii waxay tahay wixii cibaado rasuulku uu ka tegey in laga tago waayo wixii cibaado rasuulku uu ka tegey samayntiisu waxay noqonaysaa dee ixdaad man axdaa fii amrina hada bay soo gelaysa iyo man camila camala laysa caleyhi amruna ayay soo gelaysa waxay kaloo daliishadaan mursal الzuhri zuhri maxamed ibn muslim ibn shihaab الzuhri waa taabici maraasiishiisuna weliba waa waa maraasiisha waxa weeyaan daciifka min adcaf اlmaraasil ay ku tilmaamaan culamaa اlmusطalax oo markaa zuhri baa rasuulka ka warinaya inaa salaatu jaamica la ohanay zuhrina de waa taabici lam yudrik الnabiy alayh الsalaatu wasalaam lamana odhan karo dee kolley saxaabi un baa isaga iyo rasuulka udhexeeya mar hadduu taabici oo ma odhan karna mar walba saxaabi baa udhexeeya wujida sabca min ataabiciin yarwi bacduhum can bacdin waxaa la helay toddoba taabiciina midba miduu ka warinaayo marka waxaa dhici karta xadiidkan uu taabicigu rasuulka u kor yeelay inay taabiciin fara badani isagii rasuulka isagiyo saxaabiga udhexeeyaan saxaabiga meesha ka maqan marka mursalka quyar layskama odhan karo kolley waasitadu alwaasita bayna ataabici waاnabiy waa saxaabi lama odhan karo marka mursalkaasina waa daciif mursal zuhri walaa taqumu bihi اlxuja idan xataa salaatu jaamica la odhan maayo salaatu kusuuf sabab kalaa jirto looga qiyaas qaadan karin farqi baa udhexeeya salaatu lciid iyo iyo salaatu lkusuuf farqi udhexeeya wuxuu yahay sabab salaatu lkusuuf yaأti fajأa wa calى xiini gaflati min الnaas salaatu kusuuf sababteedu oo dee kusuufu shams aw kusuufu lqamar waa arrin si lama filaana dadka ugu timaada oo dadku had iyo jeeraale dee lama socdaan kusuufka walihaada had iyo jeeraale dadku waxay ku baraarugaan un qiraa'ada ama asalaatu jaamica marka masaajidada laga idhaahdo walihaada ba shurica adacwatu ilayha biqowla salaatu jaamica walihada baa la sharciyeeyey in dadka loogu yeedho asalaatu jaamica la yidhaahdo laakiin bikhilaafi salaati اlciid faannaasu mutahayiuuna laha falaa yaxtaajuuna ilaa dacwati ilayha salaatu ciid waa ka duwan tahay oo dadku diyaar baaba isaga yihiinba oo in loogu yeedhoba uma baahnaba iyagaaba musalaha iskaga soo kalahaya ama goobta lagu tukanayo nacam waxaynaan markaa tilmaamin ama aynaan sheegin salaat اlciid xukunkeedu waa maxay ma xukmu salaati اlciid alraajixu min aqwaali ahli اlcilm ana salaata اlciid waajibat calى اlacyaan sida raajixa waa in salaada ciidu waajib ay ku tahay acyaanta macnaa fardulcayn ay tahay waana qowl abi xaniifa madhab abi xaniifa وأxad أqwال الshاafiعي والriwاaية عan أحmed وbه qاla bعd الmalikiyة واkhtaarhu kaثيir min العuلamاء الmحaqiقiin inay fardulcayn tahay waxaa doortay in badan oo kamida culamada mحaqiqiinta sheikh الإسlاm iبn تaymiya وبn الqayim وkadalika shawkani halkan xukunkeeda kumuu sheegin laakiin kutubtiisa sida daraariga iyo asayl اljaraariya buu ku sheegaa inay fardulcayn tahay wakadalika صadiq xasan khan fi rawda nadiya kitaabkanan akhriyayna uu ku sharaxo wcabdiraxman ibn nasir asicdi wbnu baz wbnu lcuthaymiin xujada markaa qowlkan waxay tahay waa muwaadabat nabiy alayha wa mudaawamatu khulafaa'ihi alayha min bacdi rasuulku waa joogteeyey marnaba kama tegin salaat اlciid khulafadii ka dambeeyena saasay ahayd ثaaniya anaha min acdami shacaa'ir اlislaami ظaahira shacaa'irta islaamka ee muuqata kuwa u waaweyn bay ka mid tahay marka sidee looga tegi karaa oo la odhan karaa shaciirada dhan waa iska sunne marka la doono la iska dayn karo qad amara الnabiyu annaasa bاlkhuruuji ilayha rasuulkuna dadka wuxuu amar ku siiyey inay u baxaan وamara الnaas bاlfiطr وan yaqdu ilى اlmusala min gadi xadiiث abi cumayr ibnu anas wakadalika xadiiث umu caطiya fi صaxiix الbukhaari wa muslim alkhuruuj ilayha bixista loo baxayaana waa wasiila walamru bilwasiilati amru bima hiya wasiilat ilayh marka wasiilada ama shayga shaygii lagu gaadhiyo marka la is-amro arrintaasi waxaa kaloo ay tahay amar shayga laftiisana la is-amray mar hadduu rasuulku bixitaankii oo ah wadadii lagu gaadhaye loo maraayey salaada ciidda amar uu ku bixiyey dee salaadii ciidda lafteedina inuu amray bay noqonaysaa ayضا salaat اciid musqطa liljumuca ida itafaqa aw اjtamaca fi yowmi waaxid salaada ciidda jumcaha way rideysaa qofkii ciidda tukaday salaat اjumca waa iska dayn karaa haddii maalin qura ay ku kulmaan sida dersiga hore aynu ku aragnay wma laysa biwaajibin laa yusqiطu waajiban waxaan waajib ahaynina wax waajiba meesha kama saari karo xanaabiladu iyagu waxay yidhaahdaan salaat اlciid waa fardu kifaaya laakiin haddii la waa fardu kifaaya dee fardulkifaayu laa yandabit oo furuudu kifaayaadka kale waxaa lagu dabdiyaa ama lagu xadeeyaa camalkaa in ku filan inay qabtaan salaat lciid inteebaa ku filan de kam yakfi nacam hada laa yndabit ثaaniya sida uu leeyay shekh iسlاm iبnu taymiya fard اkifaaya inama yakun fima taxsul maslaxat bficl اbacd had yo jeer aale shareecada waxa looga bartay ashyaada fardulkifaayihii inay tahay shay maslaxa ama dan gaara laga wato oo maslaxadaasi be dadka berhkood markay sameeyaan ay xaasilayso sida imika dee guslulmeyit oo kale meydka in la maydho ujeeddada looga soco waa meydkan in la maydho maydhis la-aan aanu godgelin haddii dadka qaarkood sameeyaan maydhista maslaxadii way xaasisha dafnulmeyit baa lamid ah aaskiisi asalaatu caleyk aljihaad asal waxa inuu yahay fardu kifaaya sida qur-aanku uu tusiyey wama kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa lولا نفر من kuل فرقة منهم طائفة وkذلika xadيiث أbي سعيid في صحيiح مسلم لينبعث من kuلi رaجuلaين رaجuل والأجر بynهma لakiن صلاaة العيid ma lha مصلحة gaara مصلحة معaيaنة oo تxصل بفعل البعض dadka قاarkood تukashadooda ku xaasilaysa ولهذا wx فرضالكفاaية noqon kara ma ahا waxa waxoogay ishkaal yaro lahun qadiyadda ku saabsan yana hal tajibu calى الnisa dumarka miyay waajib ku tahay salaatu alciid alkhuruuj ilayha hada iijaabuha calى nisa fi nafsi minhu shay inaa dumarka inay u baxaan salaatu ciid waajib bay ku tahay salaada inay tukadaana waa waajib manaa fi nafsi minhu shay an culimada sheegay aqwaasha ay culimadu isugu khilaafeen masalada sida ibnurajab oo kale shan qowl buu sheegaya fatxulbaariga ma soo rareyo qowl bilwujuub cid tiri waa waajib nacam waxaana ka sugnaatay cabdullaahi bni cumar sida ibnulmundir uu ku wariyey fi lawsat iyo bacdu taabiciin annahum kaanuu yamnacuuna nisaahum min alkhuruuji lilciid inay dumarkooda u diidi jireen ciidda inay u baxaan ibn cumar waa ka sugnaatay anahu kana yukriju ahlahu lisalaati اlciid waxaa kaloo ka sugnaatay anahu kaana yamnacu nisaaa inuu dumarka u diidi jiray marka laba xaalood oo kala duwan inay ahaayeen ayaana lagu xambaaraya labada aar kala duwan axad min aصaxaabana maynaan helin oo laga soo wariyey inay waajib dumara ku tahay inay salaat اlciid ay u baxaan ama xadiidka mucaiya laba qariinaa la socda oo tusinaayo salaadan inaanay dumara ku waajibin qariinada koowaad yashhadna alkhayra wa dacwat almuslimiin khayrka si ay uga qeyb galaan iyo dacwada baryada muslimiinta ilahay baryayaan yani haddee baryaduna waajib ma aha iyo iyo nacam iyo dikrigaas iyo takbiirta iyo marka waa qariino amarka ka sarfin karta yani min alwujubi ila الاstixbaab qariino labaadna waxay tahay anahu amara biikraaji اlxuyad inuu amray rasuulku in dumarka xayd kale xataa la saaro maca ana salaata la tajibu calayhina bilijmac dumarkaana dee salaadi kuma waajibayso marka waxaa loo saaraya salaadoo qura inaanay ahayn ayaa taasina ay caddaynaysa ayib baabu salaati اlkhawf salaatu اlkhawf baabii ka waramayey waa min baabi idaafati ashay ilaa sababi macnuu waa asalaa alati sababuha alkhawf salaada sababteedu ay tahay baqaha wاlkhawf acamu min an yakuna min caduwin baqhan baqahan baabka lagu sheegaya waa ka caamsan yahay in cadow laga baqdo bal sawaaء khaafa min caduwin aw min sabcin aw min sayli aw min naari waa isku mid hadduu cadow ka baqayo bani aadam iyo hadduu ka baqdo dugaag iyo hadduu ka baqdo daad iyo hadduu ka baqdo dad kulu waa sawa alcibraةu waa bاlkhawf waxaa xukunkani uu ku xidhan yahy waa baqaha ee waxa laga baqaya maaha nacam qad sallaaha waa tukaday buu yihi rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam salaat اlkhawf waa tukaday rasuulku bukhaariyo muslim baa wariyey kayfiyado iyo qaabab rasuulku uu tukaday weliba badankooda waxay kusoo arooreen fi saxiixi muslim calaa sifaatin sifooyin buu rasuulku u tukaday mukhtalifa kala duwan marka salaat اlkhawf inay mashruuc tahay inay mashruuc ahayd fii cahdi nabiy alayh الsalaatu wasalaam waa la isku waafaq waktigii rasuulku uu noolaa rasuulku markuu dhintay kadibna inay mashruuc tahayna waa sida caamatu ahli اlcilmi ay ku tegeen abu yusuf alqaadi abu yusuf saib saaxibu abi xaniifa ayaa waxa uu yihi salaadani waxa ay ku gaar ahayd rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ظaahiru qowl اlahi tacaalى buu xujaystay waإida kunta fiihim faaqamta lahum الصalاة marka aad dhex joogto mafhum mukhaalafu waa maxay marka aanu rasuulku dhex joogin inaan salaat اlkhawf la tukanayn lakin fahamkaasi waa mukhaalif lifahmi الصaxaabة fahamkii saxaabadu khilaafsayi fqad habata can الصaxaabة anahum saluu salaaة اlkhawf bacda wafaati الnabiy alayh الsalaatu wasalaam salaat اlkhawf inay saxaabadu tukadeen baa sugnaatay rasuulku markuu dhintay kadib faqad salaaha caliyu leylaة اlhariir habeenkii leylaة اlhariir la magac baxay oo sida alimaam nawwi ku sheegay kitaabkiisa waxa weeyaan asmaaء lugaat waxay ahayd waqca ama dagaal dhex maray cali bin abi aalib iyo alkhawaarij waxaana markaa leylat اlhariir loogu bixiyey manaa waa laisku hiiraagayey waa laisku cadaadayey bimacnaa sawd baa la raacinayay seefta iyo waranka iyo leebka marka cali habeenkaa waa tukaday wakadalika waxa weeyaan abu musa alashcari waa tukaday wa macahu sacd ibn abi waqaas وkadalika xudayfa ibn اlyaman salaha hadi haulaai aصaxaaba الثaلaثa waa tusaalo saxaabo kale waa ka sugnaatay aahaartooduna musanafaadkay ku jirtaa marka taasi waxay tusinaysaa inaan rasuula ku gaar ahayn wakadalika qowlka odhanaya waa mansukh almuzani oo min ashaaficiya laga soo wariyaa isna waa qowl daciif hadday mansukh tahay awala anasku laa yahbut ila bidaliil daliil naskhinayna lama hayo yowm alaxzaab rasuulku inaanu tukana daliiluma aha inay salaadani mansuuq tahay bal ahlucilmigu waxay dhaha waktigaa waan la sharciyey culimada yihi waktigaa salaat اlkhawf sharci bay ahaydna waxay tilmaameen ana nabiya alayh الsalaatu wasalaam inshagala bاlkhawf oo alkhawfu balaga minhu mablagahu baqaha meel daran ka gaadhay rasuulka iyo saxaabada xataa ansaahum الsalaa ilaa salaadii uu ilowsiiyey nacam waxaanay u daliishadeen haddii qofka baquhu uu ka gaadho meel aanu laa yafqahu macahu salaa wuxuu tukadayba aanu fahmi karin in markaa ay banaan tahay ikhraaju salaati can waktiha inuu salaada waktigeeda ka saaro oo marka dambe dee baqahaasi uu uu meesha ka baxo ama uu khafiifo waxa weeyaan inuu tukanayo calaa kuli xaal salaatu lkhawf waa waa mashruuc xikmadii iyo de ujeeddadii loo sharciyey lafteeduna waa qaa'im oo in qofku cibaadadiina uu guto naftiisana uu badbaadiyo labadaasaa la isku ilaalinaya marka rasuulku wuxuu u tukaday calaa sifaatin mukhtalifa sifooyin kala duwan maruu ciidanka laba u qeybiyey oo qolaba ragcad uu tukiyey ragcaddii kalena iyagu ay qalaysteen iyo maruu qolo walba laba ragcadood tukiyey iyo maray ciidanku kuda kuwada daba tukanayeen laakiin ay laba saf ahaayeen safar iyo saf dambe oo ay isweydaaranayeen oo qoladii markii hore la sujuuday mooyaane qolada kale ay la sujuudayeen nacam marka kayfiyad kasta oo rasuulka ka soo aroortayna waa mujzi ah walihada ui wakuliha sifaatkaas oo dhamina mujziyaatu waa mid ka gudaysa weeye ciddii u tukata oo marba baquhu qaabka uu keensanayo ee lagu badbaadi karo ayaa loo tukanaya waida اshtadda markuu daraado alkhawfu baquhu waltaxama alqitaalu oo dagaalkuna waxa weeyaan uu nacam hilbhiis hilbuha isweydaartaan dhexdiisa اkhtalaطat fiihi alluxuum iltaxama alqitaal waxaa looga jeedaa khtala ikhtalaطat fiihi alluxuum sallaha waa tukanayaa alraakibu kii gaadiidka saaraa iyo waraajilu kii lugeynayeyba kii gaadiidka saaraana gaadiidkiisu ku tukanaya kii lugeynayana lugtiisa walow ilىa gayri اqiblati walow salaha uba tukadaba ilىa gayri اqibla qiblada dhinaceeda ama jihadeeda midaan ahayn walow bilimaai ishaaraba ha ku tukadee waana sida ilaahay qur-aanka uu ku ishaaray fain khiftum farukbaana farijaala aw rukbaana nacam n fain khiftum macnaheed waxa weeyaan fain fain kaana alkhawfu ashadda min dalik aw fain ishtadda alkhawfu waana sida cabdillahi bn cumar uu ku fasira hadduu baquhu sii daraado yan farijaala aw rukbaana idinkoo lugeynaya ama gaadidki gaadiidkiina saaran tukada sida idinku suurto gasho waxa weeyaan u tukada cabdillahi bn cumar waa ki yihi fain kaana khawfu huwa ashaddu min dalika saluu rijaala qiyaama calى aqdaamihim aw rukbaana mustaqbil qibla aw gayra mustaqbiliha naaficna wuxuu yihi sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey laa ara ibn cumar ama laa adun ibna cumar ila anahu rafaca alxadiida ilى nabiy alayh الsalaatu wasalaam waa inuu marfuuc yahay xadiidkani buu tilmaamay naafic a mawla bni cumar waa raawiga xadiidka ka warinaya allahu aclam waxka bilahi towfiiq slى اllah عlى nabiyina mxamed وعlى alih وصaxbi وsلم تsliima kaثيirا